galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa washington waa galabnimo jimco ah bisha nofembar ee sanadka waa toban waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee iyo mitirban iyo bogga v o a somalicom afrikada bari waa saacadda waa afartii galabnimo idaacadda galabta iyo warka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir samakaab qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan maanta ku eegayno daadadka ku dhuftay maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya
fatahaadda waa fatahaad aad iyo aad u ballaaran kuma koobna magaalada baydhabo oo keliya bishii haddaan soo dhaafaynay oktoobar roobabkii bilowday baa keenay mararka qaar waxaa arkaysaa gobollada iyo degmooyinka inay soo marayaan biyo iyadoo aanan roob ka dayn degmooyinkaas iyo gobolladaas marka waa possibility oo waxaa jirto in biyahan ay ka soo dhacayaan buuraleda etoobiya muuqaalada baydhabo laga soo duubay iyo dadka barakacay wax dhow maaha
waxaa kalood maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka gaza qodobadaas iyo warar kale ayaan idin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida israa'il ayaa dhaqangelisay xabad joojin bini'aadanimo oo maalinla ah oo ay ku hakinayso weerarka ay ku hayso xamaas ee gaza kadib markii ay cadaadis kala kulantay dowladda maraykanka sida uu khamiistii sheegay madaxweyne jo biden aqalka cad ayaa ku dhawaaqay in xabad joojinta maalinlaha ah oo afar saacadood soconaysa ay xalay dhaqan gashay kadib markii israa'il ay ku soo wargelisay in muddadaasi uusan jiri doonin wax howlgal militari ah oo ay ka fulin doonaan magaalada go'doonsan ee gaza madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa tallaabadaasi xabad joojinta ku tilmaamay mid loo qaaday jihada saxda ah taasoo dadka rayidka ah fursad u siinaysa inay ka baxsadaan aagga colaadda iyo in gargaar bini'aadanimo ay helaan kuwa gu odoonsan dagaalka afhayeenka golaha amniga qaranka ee maraykanka john kirby ayaa sheegay in xabad joojinta ay timid intii lagu guda jiray wadahadal dhex maray madaxweynaha maraykanka jo biden iyo ra-iisul wasaaraha israa'il benyamin netanyahu biden ayaa ku riixayay netanyahu inuu muddo dheer hakadgeliyo dagaalka kadib muddo ka badan hal bil oo uu socday kaasoo soo bilowday toddobadii oktoobar kadib markii kooxda xamaas ay israa'il ku qaaday weerar aan horey loo arag noociisu ay ku dileen kun iyo afar boqol oo ruux oo u badnaa rayid sidoo kalena ay ku afduubteen ilaa laba boqol iyo afartan ruux maraykanka u k midooda yurub iyo waddamo kale oo reer galbeed ah ayaana ururka xamaas u aqoonsaday urur argagixiso iiraan ayaa ka digtay in baaxadda dhibaatada dadka rayidka ah ee ka dhalatay dagaalka israa'il ay markaasi ku jirto ama ay kula jirto xamaas ay si lama filaan ah u horseedi doonto ballaarinta colaadda xilli saraakiisha gaza ay sheegayaan in israa'il ay duqaysay ama ay ku dhowdahay dhowr isbitaal oo ku yaala dhulka falastiin hadalka wasiirka arrimaha dibadda ee iiraan xuseen amiir cabdulaahi ayaa dhalin kara walaaca ku saabsan in dagaalka diblomaasiyadeed ee dadaalada diblomaasiyadeed ee washington iyo in ciidamada badda ee maraykanka la geeyo badda mediteraneanka ay awood u yeelan doonaan inay ka hortagaan colaadda inay sii carqaladayso xasiloonida gobolka bariga dhexe amiir cabdulaahi ayaa khamiistii u sheegay dhiggiisa qatar sheekh maxamed cabdiraxmaan altani in ballaarinta baaxadda dagaalka ka dhanka ah dadka rayidka ee gaza ay lama huraan u noqon karto ballaarinta ama sii fiditaanka baaxadda colaadda telefishinka dowladda iiraan ayaana faallooyinkaasi bixiyey duqaymaha iyo go'doominta israa'il ee gaza ee bishii lasoo dhaafa ayaa abuuray masiibo bini'aadanimo iyadoo kumanaan kun ay u raadsadeen daweyn iyo gabaad isbitaalada yaryar ee weli furan halkaasoo ka agdhow aagga dagaalka madaxweynaha madaxweyne rajab tayib ordogan ayaa jimcada maanta ah maxkamadda ugu sarreysa turkiga ku eedeeyey inay gashay qaladaad sharci oo soo noqnoqday isagoo difaacay baaritaanka fal dembiyeed oo aan horey loo arag oo ka dhan ah garsoorayaasha dalka turkiga ayaa waxaa ka taagan xiisad dhinaca garsoorka ah oo ka dhalatay isku dhac dhex maray maxkamadda dastuurka iyo maxkamadda sare ee racfaanka isku dhaca ayaa ku saabsan qareenka iyo siyaasiga xiran ee jan atalai oo ka mid ah toddoba eedeysane oo lagu xukumay siddeed iyo toban sano oo xabsi ah taasoo qeyb ka ahayd dacwadii muranka xoogan dhalisay ee sidoo kale loogu xukumay xabsi daa'inka samafalaha abaalmarinta ku guulaystay ee cusmaan kavala jan atalai oo toddobiyo afartan sano jir ah ayaa loo oggolaaday in isagoo xabsiga ku jira uu u tartamo doorashada guud ee bishii mey waxaana loo doortay xildhibaan ka tirsan xisbiga shaqaalaha turkiga ee t i p maxkamadda dastuuriga ayaa bishii hore xukuntay in atalai uu haysto xasaanad ka dulqaadaysa dacwadda taasoo ay siisay xildhibaannimada loo doortay waxayna ku amartay maxkamadda sare inay go-aanka ka laabato maxkamadda sare ayaana toddobaadkan diiday amarkaasi madaxweyne ordogan ayaa nasiib darro ku tilmaamay go-aanka maxkamadda racfaanka oo qalad sharci uu ku tilmaamay isagoo intaa ku daray in atalai uu dibadda u baxsan karo haddii xabsiga laga sii daayo ordogan ayaana ololo ugu jira siyaasiyiin uu ka mid yahay antalai in maxkamadaha ay go-aano adag ku soo rogaan dhegeystayaal warkeennii dunidana waa nageynta galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal halka aad warkaasi ka dhageysanaysaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington markana gaza iyadoo ay israa'il kusii siqayso bartamaha magaalada gaza ayaa waxaa soo kordhaya su-aalaha la iska weydiinayo waxa ay ku dambeyn doonto xaaladda magaalada kadib dagaalka israa'il iyo xamaas sida uu ku soo waramayo henry regwell xukuumadda washington waxay meel cad ka istaagtay inaysan taageersanayn israa'il oo dib u qabsata gaza siddeed iyo toban sannadood kadib markii ciidamadeeda iyo yuhuuddii ay halkaasi ku deegaameeyeen ay ka baxeen xuseen barre aadan ayaana warbixintan noo soo koobaya ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa u sheegay a b c news usbuucan in israa'iil ay muddo aan xadidnayn la wareegi doonto mas-uuliyadda amniga ee deegaankaas kadib shir laba maalmood qaatay oo ay yeesheen wasiiradda arrimaha dibadda ee kooxda toddobada ah ee hogaamiya dalalka dimuqraadiga ah ee warshadaha ku hormaray ee loo yaqaano g oo ka dhacay magaalada tokyo ee dalka jabaan xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa sheegay in xamaas ay tahay in laga adkaado laakiin sidoo kale waxa uu fariin u diray israa'iil
sidoo kale way caddahay in israa'iil aysan qabsan karin gaza hadda xaqiiqda waxay tahay inay jiri karto baahi loo qabo muddo kala guur ah ka hor dhammaadka khilaafka laakiin waxaa lama huraan ah in dadka reer falastiin ay udubdhexaad u noqdaan maamulka gaza iyo daanta galbeed laakiin uma arko inay tahay dib u qabsasho
israa'iil iyo taageerayaasheeda reer galbeedka waa in ay lahaadaan qorshe colaadda qase kadib sida uu sheegayo yosi makelberg oo ka tirsan xarunta cilmi baarista ee chatham house ee magaalada london
who is sucked into this vacuum, it might be even worse than, than Hamas.
maxaa dhacaya haddii xamaas ay u baaba'do siyaasad ahaan iyo militari ahaanba yaa lagu beddelayaa waxaa laga yaabaa inay ka sii liidato xamaas waxaan u malaynayaa in loo baahan yahay inaan u gudubno marxalad kala guur ah oo waxaan u malaynayaa inay muhiim tahay run ahaantii waxaan qabaa inay muhiim tahay in dalalka kale ee degmada ay ka qayb qaataan hawshan
xiriirka maraykanka iyo israa'iil ayaa weli ah mid aada u xoogan balse waxaa jira khilaaf ayuu yidhi yosi mekelberg oo ka tirsan aqalka ama xarunta chatham house
ma aaminsana netanyahu ma aaminsana dowladda hadda jirta waxayna og yihiin in siinta jeegag badan oo maran ay halis ku tahay
keliya bayaankii labaad ee wadajirka ah ee kooxda ay soo saaraan tan iyo weerarkii oktoobar toddobadeed iyo wasiirada arrimaha dibadda ee g n waxa ay cambaareeyeen xamaas waxayna dalbadeen sii deynta lahaystayaasha waxayna ku baaqeen in la joojiyo colaadda si loogu ogolaado gargaarka bini'aadamnimada inuu gaadho khaza sida ay sheegtay wasiirka arrimaha dibadda ee jabaan yoko kamikawa g kuma baaqin xabad joojin joogto ah guud ahaan caalamka waxaa ka dhacay dibadbaxyo lagu dalbanayo in la joojiyo dagaalka waxaa jirta khatar ah in iska hor imaadka uu uga sii daro kala qaybsanaanta caalamka ka jirta sida uu sheegayo yosi mickelberg oo ka tirsan xarunta chatham house
aaday xasaasi u tahay sababtoo ah sida muuqata g waxay u taagan yihiin qaybta ugu qanisan adduunka kuwaasoo lagu eedaynayo inay dantooda oo keliya fiirsadaan iyagoo iska indhatiraya danaha dadka kale ee adduunka ku nool aniga ahaan way uga adag tahay inaan ka damqado dhibkooda sababtoo ah dayacaadda iska horimaadka israa'il iyo falastiin wuxuu ahaa dembi dhanka kale wadamada g ayaa ku celiyey taageerada ay u hayaan ukrain iyada oo sii wada dagaalka ay kula jirto ruushka kooxda ayaa sidoo kale cambaareeyey gantaalada kuuriyada waqooyi ay tijaabisay iyo hubka ay ku wareejisay ruushka
mahadsanid xuseen bare aadan oo warbixintaasi noo soo jeedinayey dhinaca kale magaalada baariis ee dalka faransiiska waxaa shalay ka furmay shir looga hadlayay sidii gargaar baaxad leh loogu fidin lahaa falastiiniyiinta gaza faahfaahinta warkan waxaa inoo haya ibraahim xasan daandurey
madaxweynaha faransiiska emmanuel macron oo khamiistii shalay jeedinayay khudbaddii furitaanka shirka oo lagu qabtay baris ayaa waxa uu ku nuunuucsaday in nolosha bini aadanka aanay kala fadilayn wakiillo ka kala socday in ka badan konton waddan oo maraykanku uu ku jiro iyo dhowr waddan oo caraba ayaa ka qayb galay shirka sida uu baahiyey xafiiska madaxweynaha faransiiska israa'iil ayaan lagu casuumin shirkaasi inkastoo hore loo sii ogeysiiyey inuu dhacayo sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay xafiiska iskuduwidda gargaarka ee qaramada midoobay qiyaastii hal dhibic shan milyan oo qof oo falastiiniyiin ah oo u dhigma toddobaatan boqolkiiba shacabka khaza ayaa lagu qasbay in guryahooda ay ka cararaan duqaynta cerka iyo weerarka dhulka ee ku socda ee israa'iil awgood dagaalka israa'iil iyo xamaas ayaa wuxuu bilowday toddobadii bishii oktoobar ee lasoo dhaafay markii dagaalyahanada xamaas ay weerar ku qaadeen israa'iil israa'iilna waxay sheegtay in weerarkaasi looga dilay dad ka badan kun iyo afar boqol oo qof in ka badan toban kun oo falastiiniyiin ah ayaa sidoo kaleeto lagu dilay weerarka jawaabta ah ee israa'iil ay bixisay sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee khaza ee ay maamusho xamaas shirka ka furmay baris ayaa sidoo kaleeto lagu martigelayay diblomaasiyiin reer galbeeda iyo kuwa dalalka bariga dhexe ah hay-ado gargaar ah oo aan dooli ahayn iyo marti sharaf ka socotay qaramada midoobay ujeeddada shirka ayaa sidii gargaar bini-aadminimo oo deg dega laisugu duwi lahaa oo loo gaarsiin lahaa falastiiniyiinta khaza oo la kulmaya xaalad bini-aadminimo tii ugu xumayd ee soo marta sida uu sheegay macron ajendaha ugu weyn ee shirka ayaa ah sidii dawo biyo shidaal koronto iyo sahay caafimaadba loola gaari lahaa khaza madaxweynaha faransiiska ayaa sidoo kaleet ku dooday baahida loo qabo xal lagu gaaro yagleelidda dowlad falastiiniyiintu ay leeyihiin oo barbar taalla israa'iil ra-iisul wasaaraha falastiin maxamed shatayax ayaa isaguna shirka ka hadlay waxaana uu dalbaday in dagaalka khaza lasoo afjaro isagoo ku tilmaamay in dagaalku uusan ahayn mid xamaas ka dhana ee uu yahay mid lagu qaaday dhammaan falastiiniyiinta wasiirka arrimaha dibadda ee masar samiix shukri ayaa isna wuxuu sheegay in gargaarka yar ee ilaa iyo hadda gelaya khaza ee ka imaanaya dhinaca rafax uusan ahayn mid ku filan dad ku dhow laba milyan oo qof oo gargaar u baahan intii uu socday shirka ayaa waddamada yurub waxa ay ballan qaadeen gargaar ay u fidinayaan dadka reer khaza madaxweynaha faransiiska ayaa sheegay in dalkiisu uu bixinayo lacag ku dhow siddeetan iyo lix milyan oo dollar oo uu kaga qayb qaadanayo gargaarka ghaza lacagtaasi oo ka dheeri ah tii uu sheegay sanadkan horraantiisa inuu faransiisku uu ku bixinayo ghaza oo gaaraysa kow iyo labaatan milyan oo dollar yabaha macron ayaa yimid laba maalmood kadib markii dalka jarmalka uu isna ku dhawaaqay in lacag gaaraysa labaatan milyan oo yuuro ah oo ku dheeriya daaqihi uu hore u bixin jiray oo uu siinayo ghaza dalka denmark ayaa waxa uu isna yaboohay toban milyan oo dollar
mahadsanid ibraahim daandorey oo warbixintaasi nala socodsiinayay haddana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oon maanta ku eegayno xaaladda daadadka ku dhuftay qaar ka mid a gobollada soomaaliya gaar ahaan deegaanada uu ka arrimiyo maamulka koonfur galbeed waxaa inoo haya mukhtaar maxamed catoosh
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo xilli kasta wakhtiyadan oo kale aad ka dhegaysataan laanta afka soomaaliga ee v o a toddobaadkan barnaamijku wuxuu idinkaga imaanayaa magaalada baydhabo janaayi ee xarunta gobolka baay waxaana idinla socodsiinaya anigoo ah mukhtaar maxamed catoosh waxaan uga hadlaynaa toddobaadkan barnaamijka roobabka daadadka wata ee saameynta ku yeeshay shacabka koonfur galbeed deegaanada koonfur galbeed waxaa ka da-ayay toddobaadyadii ugu dambeeyey roobab daadad iyo fatahaad wata oo saameyn ku yeeshay dad badan oo danyar iyo barakacyaal ah kumanaan qoys oo guryahoodii biyaha daadka ay galeen ayaa wajahaya guryo la-aan iyo xaalado bini-aadannimo oo aada u daran inta badan deegaanada koonfur galbeed oo daadadka roobabka ay saameeyeen waxaa ka mid ah magaalooyinka xudur iyo waajid oo gobolka bakool ka tirsan iyo degmooyinka bardaale qansax dheere buurhakaba iyo baydhabo oo si aada daadadku ay u saameeyeen madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa dhowaan magacaabay guddi la tacaala xaaladda roobabka daadadka wata ee ka jira deegaanada koonfur galbeed haddaba barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaan ku eegaynaa xaaladda roobabka daadadka wata iyo heerka uu maraya gurmadka ay helaan dadka daadadku ay waxyeeleeyeen waxaa marti igu ah oo khadka telefoonka igala qaybgalaya doctor cabdiqaadir cali maxamed oo ah guddoomiyaha guddiga qaxootiga iyo barakacyaasha koonfur galbeed maxamed xuseen xasan john wasiirkii hore ee cadaaladda koonfur galbeed ahaana khabiir ka soo shaqeeyey arrimaha samfalka iyo xaaladaha degdega iyo brofesor cabdishakuur sheekh xasan fiqi oo ah aqoon-yahan iyo bara wax ka dhiga qaar ka mid a jaamacadaha muqdisho waxaa hadalka ku hormaray guddoomiyaha guddiga qaxootiga iyo barakacyaasha koonfur galbeed doctor cabdiqaadir cali maxamed bismillahi raxmaan raxiim fatahaadda ee ka dhacday gobolkan waa fatahaad aada iyo aada u ballaaran kuma koobna magaalada baydhabo oo keliya waxay ka dhacday dhammaan degmooyinkii kale oo gobolka uu ka tirsanaa sida gobolka bool berdaale jiinsoor dhammaan ilaa buurhakaba dhibaatadan way saamaysay roobabkii la saadaalinayay oo ahaa ilinino ayaa waxay ka da-een si xoog leh kuwaasoo magaalada daadad badan buuxu dhaafiyeen oo ay dhibaato badanna ay u geysteen deegaanadii ay degnaayeen dadka shacabka ah ee magaalada baydhaba gurmadka waa dadaal iyo juhdi badan ayaa socdo oo sidii dadkani loo samato bixin lahaa shacabkii oo dhan waa loo wada kacay keliya magaaladii maadaama oo daadadkii dhan ay wada qabsadeen oo ah kuwo xoog badan iyagoo ay geysanayeen dhibaato badan oo naf iyo maalba haddana waxaa jiro gurmad oo ay u sara kaceen dhammaan hay-adaha dowladda iyo dhammaan hay-adaha gargaarka ee ku sugan ee koonfur galbeed kuwaasoo iyaga oo xogihii ay aruuriyeen ay nala wadaageen oo dhammaan in allaale intii wax bixin karta na lala wadaagay si gurmad loola gaaro maadaama dowlad goboleedka koonfur galbeed ay dhistay ay samaysay guddi deg deg ah oo u gurmada dadkan fatahaadda ah waa mahadsantahay doctor cabdiqaadir ee waxaan siinayaa wasiir maxamed xuseen fatahaaddan waxay bilaabatay bishii haddaan soo dhaafaynay octoobar roobabkii bilowday baa keenay guud ahaan soomaaliyana roobka ka dha'aya marka waa roob mihigaan ah oo intiisa badanna ay ka imaanayaan dhankaas iyo biyaha ka imaanayaan waaye dhanka etoobiya marar qaar waxaa arkaysaa gobollada iyo degmooyinka inay soo marayaan biyo iyadoo aanan roob ka da'in degmooyinkaas iyo gobolladaas marka waa possibility oo waxaa jirto in biyahan ay ka soo dhacayaan buuraleda etoobiya roobabkii meesha soo kusoo da-ana ay usoo gudbinayaan dalka soomaaliya deegaanadiisa marka gurmed baa socda maadaama dowladda federaalka ay ka gaabinayso oo sidii la rabay hay-adeeda maareynta masiibooyinka iyo wasaaradihii quseyba aanan u shaqaynaynin haddana dowlad goboleedyada qaar waxay wadaan shilqaan iyo inay abaabulaan gudiyo loo magacaabo laga shaqeeyo walow ayaga laftigooda aanay maanta u shaqaynayn sidii la rabay marka daadadka daadad noocaas ku yimid waaye ilaa haddana responsiga iyo jawaabaha laga bixiyey waa sidii la rabay maaha wasiir maxamed waan kusoo laabanaynaa markana aan siiya profesor cabdishakuur
xaqiiqa fatahaadaha koonfur galbeed dalka horta guud ahaan dowladda dalka soomaaliya oo dhan ayaa looga digay muddo hore in sanadkani uu inlino jiro hay-adaha maareynta masiibooyinka ee qaranka ayaa muddo dheer ka digaysay dalka roobo badan baa ka da'ay qeybo kala duwan laba webi baa marto labada webi fatahaad baa ka dhalatay roobabka badan ee etoobiya ka da'ay ama dalka gudihiisa ka da'ay dhibaatada ugu weyn oo koonfur galbeed waa tan daadadka soo rogmaday ee roobabka ee xoogga leh haba ugu darnaato magaalada baydhabo oo dhibaato xoog leh ka gaarsiiyeen roobabka oo roobab aad u fara badan maadaama meel highland ay ku taallo ilaa iyo buur hakabana ay dhibaatadu ay gaarsiisan tahay waxaa jira tuulooyin fara badan baa daad soo galay meel ka yimid aan la garanayn oo ay dadka dad fara badan ku waxyeeloodeen baydhabo disaster xoog leh ayaa ka dhacay muuqaalada baydhabo laga soo duubay iyo dadka barakacay wax dhow maaha disaasterkii ugu weynaa oo jamhuuriyadda ka dhacay waa kan baydhabo hadda uu ka taagan yahay waaye oo keeneen roobabka oo daadadka ay dhaliyeen magaaladan ugu weyneed stateka oo dadka ugu faraha badnaa ahaa markii horeba barakacayaasha ahaa ee ugu badnaa koonfurta ay ku soo barakaceen yaa haddana waxaa ugu sii darsamay dadkii ugu tirada badnaa magaalada deganaa ee caadiga ahaa inay ayaguna maanta barakacayaasha barakaca noqdeen taas marka baydhabo disasterka ugu weynaa ayaa ka dhacay waa stateka intiisa kale koonfur galbeed waa un iska roobab badan waa ka da'ay laakiin dhibaatadu way kala yar tahay oo webigu haddaba dhib weyn laguma qabo agagaarkiisa oo waayadii hore afgooya ayaa darnaan jirtay waa mahadsantahay brofesor cabdishakuur doctor cabdiqaadir maxaa loo qabtay xilligan dadka dhibaatada ay kasoo gaartay daadadka xilligan ka jira magaalada baydhabo iyo deegaanada koonfur galbeed dadaalo badan ayaa loogu jiraa oo ah magaalada daafeheeda meelaha taagyada ah ayaa waxaa loogu jiraa in loo raadiyo dhulul oo ayaga ay lagu baxnaaneeyo oo ah meelaha jooga dheer ee magaalada waqooyigeeda iyo barigeeda iyo koonfurteeda waxaana dadaalkaasina muujinaya dowladda koonfur galbeed oo ay dhammaan hay-adaha dhan oo dawliga ah ay kaashanayso iyo kuwa aan dawliga ahaynba waxaana loogu jiraa sidii dadkaasi loogu gurman lahaa maadaama daadadkii ay geysteen dhibaato xoog leh oo aan kala har lahayn kan magaalada degan kan soo barakacay iyo iyo iyo intii kale oo magaalada safar ku ahayd ay ku hakatay oo aanan u gudbi karin deegaanada kale dhammaantoodii oo meeshani ay ku go'doonsan yihiin ayaa waxaa loo wada kacay magaalada oo dhan wixii dadkii ku noolaa sidii loo samata bixin lahaa
haye wasiir john maxaad isdhihi kartaa xilligan waa loo qabtay dadka fatahaddu ay saamaysay fatahaadaha noocaana markay dhacaan waxaa loo baahanaa in dowladaha dowlad goboleedyada dalka ka jira iyo dowladda federaalka ay magacaabaan guddiyo khibrad iyo waay aragnimo u leh oo diyaariya wixii loo baahanaa markii ay fatahaadaha noocaana dhacaan islamarkaana gurmadkii loo baahanaa ay u fadiyaan dadka ku waxyeelooba biyaha gurmadka waxaa isugu jiri jiray marka laga hadlayo diyaarinta gargaarka iyo gurmadka in loo sameeyo dadka meelo ay degaan oo ka baxsan meelaha biyaha ay ay maasheeyeen in loo diyaariyo tiimam kasoo badbaadiya dadkaas meelihii ay ku go'doonsanaayeen ayagoo isticmaalaya gawaari iyo gaadiid dowlad oo waaweyn oo biyaha u adkaysan kara islamarkaana meesha ay meesha loosoo daabulayo loogu diyaariyo cunooyin fudud oo ay cunaan marka la keeno hore laga siiyo ilan waayeel iyo caruur iyo haween baa dadka ku ku jira oo lasoo badbaadinayo aanan u dulqaadan karin gaajada marka waxaa la rabay in meelahaas lagu diyaariyo cuntooyin iyo biyo nadiifa iyo iyo tiimam caafimaad oo meelahaas ka shaqeeya ciddii shuban soo rita ama xanuun soo rita hore ka daaweeya in la diyaariyo tendhooyin la dhiso waxyaabaha noocaas ah ayaa ka maqan jawaabaha hadda la bixinayo waxaana aada u rajaynayaa in talooyinka iyo tusaalooyinka dadka ay bixinayaan oo ay aragnimada u leh arrimaha emergencyga in la qaadan doono ilaa tahay insha allah mardhow waa tahay ansiyo doctor cabdishakuur dalka dowladda federaalka ayaa dalka de federaal waaye dalka dowladdii kore oo dhaqaalaha ugu weyn laga sugaayey ama hawsha ugu badan inay qabato laga sugaayey waa dowladdaas federaalka dowladdii federaalka waxay ku dhawaaqday uun gurmad deg deg ah ayay si general dalka oo dhan taaski ma kaafinayso dadka baydhabo ilaa xata al'aana wax hadda oo weynu la gaarsiiy dadku kulli waa barakaceen dadku cunno male iyadoo jidadku ay go'naayeen oo ayaamo hore ay baydhabo ka go'naayeen waddooyinka yaa hadda waxaa ugu darsamay mushkiladan marka cunnada awalba way iska yareedo qaali bay ahayd hadda wax gaaray oo muuqda ama eraboorkeedii wax la gaarsiiyey dadkii loo degdegay ma jiro waxaa muuqata dadka gudahaana hadda waxweyn ay qaban karaan male oo ayagaa badankoodii khasaaraha soo gaaray dadka dowladdii federaalkana hadda ilaa hadda wax cad oo baydhaba iyo baydhaba ugu dhib badan magaaladaas waa magaalo mankuuba waaye magaalo meeshii ugu xumeyd gaartay waaye dadkii wax wax soo gaaray male lama yaqaano dadka siday u nool yihiin dadka guryahoodii iyo meelihii hantida u tiilay iyo kulli biyaha galay lama lama aad bay dhibaato ugu jirtaa halkaas waa mahadsanta cabdishakuur doctor cabdiqaadir guddiga dhowaan uu magacaabay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ma u shaqeeyaa sida loogu talagalay
aada iyo aad aada iyo aad habeenii maalin looma kala haro juhdi weyn ayaa ay samaynayaan waxyaabaha ugu weyn oo dhinaca communicationka iyo aaladaha isgaarsiinta ah shirar aan kala go' lahayn cid weliba qeybteedii ayay ka taagan tahay qof allaala qof walba kaalintuu lahay oo ka qaadanayaa guddigaas howlgalkoodii wuxuu u socdaa si xawli ah maadaama meel waliba xiriir dhow iyo xiriir fogba lala samaynayo oo si ay dadkan samata bixin loogu sameeyo ciidaha gargaarka dadaal badan ay wadaan inkastoo dhibaatada iyo iyo oo dhacday baahideeda ay weyn tahay ristorsiga oo hay-adaha ay jawaabciin ku samaynayaan aanan isku sargacnayn caqabada ugu weyn oo taas ah baahidiiyo faraha ka baxdiyo oo limitless naqatay iyo resorsiga oo hay-adaha ay mobilise garaynayaan oo aanan islahayn caqabadaasa ugu weyn inkastoo oo aan rajaynayno insha allahu tacaala kaalimo badan iyo meelo badan wax laga geysan doono dowladda federaalkana ee soomaaliya ay kaalin mugle ay ka qayb qaadan doonto gurmadyada hadda socdo iyadoo baaqii lagu baaqay oo ah in meelaha dhibaatooyinka gaareen loo gurmado haye wasiir john guddiga sida loogu talagalay ma u shaqeeyaa guddiga koonfur galbeed laga magacaabayna shalay shaqo fiican bay qabteen oo gawaari bay soo saareen ciidankii qalabka siday soo saareen dadkii meelaha ku xirnaa oo ku xirnaa bay soo badbaadinayeen laakiin markii lasoo badbaadiyo intee la geynaa waay su-aasha intee la geynaa dadkaas meel la geeyo ma loo diyaariyey number one marka la geeyo meelahaas waxyaabihii ay cuni lahaayeen oo cabi lahaayeen ama hooyigii ay kuay seexan lahaayeen ma loo diyaariyey waaye su-aalahaas oo dhan jawaabtooda weli lagama hayo guddiga waxaana aaminsanahay in maalmaha soo socda wax badan ka bedeli doonaan dhanka shaqadooda iyo habka ay u shaqaynayaan gudi guddiga hadda la magacaabay cabdishakuur saad ogtahay dhowaan guddi ayuu sameeyey madaxweynaha koonfur galbeed guddigaasi sida loogu talagalay ma u shaqeeyaa dowlad goboleedku resource ma haysto lacag male guddi la magacaabay muxuu taraa xataa dadka ugu qiimaha badan leh dadka ugu wax jeebkooda miyay wax ka keenayaan maya waa guddi yaroo meel fadhiisanayo waay baydhabo maxaa yaala dowlad goboleedka koonfur galbeed maxaa yaaluu haystaa xaggee wax ka soo galaan deked ma leeyahay shilin ma u yaalo dowlad goboleedkan guddi loo magacaabay micno ugu fadhiya dadka reer baydhabo oo iyaga caruurtoodu ay geedaha korkoodii koreenoo xaafadihii ka kala carareen oo ay meelaha taagga ah aadeen yaa cunno ku siinaya caruurtaasi dadkaas guddigaasna wax uu soo kordhin karo yar oo ma jirto maxaa jir lacag ma hayaan dowlad goboleedku deked ma qabo erboorro oo lacag badan ku soo gelay soomaali baydhabo bisaada erboorkaas ku yaal waa og tahay saddexda goboloo kale labada gobol oo kale erboorradooda buur waa yaa tegaaya marka lacag male meesha wax hadda ay taraysa maamulka inuu guddi magacaabo keliya waa inay abaabul galaan inay dad u qaqayliyaan inay dowladda federaalka wax kala hadlaan in dadkii diyaasbaraha lala hadlo in dadka jeebabkooda wixii ku jiraan la bixiyo intaasay noqonaysaa dadka reer koonfur galbeed nin kasta wixii jeebkiis ku jira waa inuu bixiyaa magaalada baydhabaha dadka wax ku noqday marka waxba lama hayee bal aan jeebabka wixii ku jira dadkaas haloo qaraamo haleisugu daragoro hal hal doolar laba doolar wixii la bixin karo toban toban doolar nin waliba tabartiisa doctor cabdiqaadir digniine ayaa hore loo sameeyey marka maxaa loogu diyaar garoobi waaye digniinaha waa diyaar garowgeedii waa jiray ciidaha way sameeyeen baaqiyo badan ayaa la jeediyey laakiin digniinaha markii la sameeyey iyo roobabkii daadadkiina maysan kala fogeen marka space timena ma jirin waxa dhacayna ma ahayn wax oo looma malaynayn waxa marka hore loo haystay magaalada qaybo ka mid ah keliya inay waxaan ay ka dhacayaan laakiin waxay naqatay magaaladii oo dhan in ay daadadkii ay ku xoogeystaan ay gaaraan inay dad ku dhintaan iska dhaafa gaadiid caadi ah oo meel taagan inay daadadkii ay sii qaadaan macnaha waxay naqatay lama filaan ah iyo waxa yimidoo cabirkii la haystay cabir ka weyna waxaa la lahaa roobab yara imaanayo dhinaca looga baxayaa laakiin ma ahayn kan waxaa la dhihi jiray soomaaliya deertii bii badneyd laakiin tan oo kale weli odayaashii hore markaan weydiinay wax weli hore taariikhda u dhacayna ma ahan waa wax aad iyo aad climate change oo xadigiisii uu aad iyo aad u sarreeyo wasiir maxamed digniinada hore loo sameeyey iyo diyaargarow ma jiraa arrintan fatahaadda waa nooc min musiibooyinka rabaaniga ah dhulgariirada ka mid ah biyaha ka mid ah duufaanta ka mid ah waxyaabaan wax oo loo diyaar garoobi karo oo maanta capacitigeeda laleeyahay soomaaliya iyo guud ahaan africa ma aha laakiin waxaa laga samayn karay oo laga qaban karay markii ay dhacaan in dhibaatada la yareeyo oo aysan dhibaato badan gaarsiin dadka gaarsiinin laga guuriyo dadka meelaha oo biimareenka ah sida boondooyinka iyo boolaha kiciyo si qasaba looga guuriyo waxaas bay ahayd iyo in la diyaariyo taasiilaadkii markii waxaas dhacaan loogu gurman lahaa dadka soomaaliya maanta tabartaasna ma laha dowlad goboleedyada qaar oo kenya uu ka mid yahay dowlad goboleedka koonfur galbeed uu ka mid yahayna isku isuguma aadana maanta wixii la rabay oo ahayd guddi dhisan oo heer istayda oo masiibada ka jawaabaya hadduu ahaan lahaa iyo hadday ahaan lahayd wasaaradda gargaarka laftigeeda wax keeda oo haystaan oo ugu talagaleen oo la dhahaayo emergency preparedness la dhahayo waxaasoo dhan ma haystaan markii ay wax dhacaan baa la diyaar oo la kacaa gudiyo lama waa mahadsantahay john brofesor cabdishakuur ma kuu muuqdaa digniinada hore loo sameeyey iyo diyaargarow inuu jiro digniinaha waa dowlad goboleedka aan leenahay koonfur galbeed wasaarad buu leeyahay oo weligooduu lahaa oo oo ku saabsan maamulka maaraynta waa ognahay wasiir baa jira iyo wasaarad wasaaraddii haddee miisaaniyadeedii miisaaniyaddu ma ma filayo inay miisaaniyad macno leh ay jirto oo ay wasaaraddaas wax ku qaban karto digniinaha la bixinayo bilooyinka lasoo dhaafay oo dhan wax muuqdo oo hadda wasaaraddaas ay ugu diyaar garooday oo aan ahayn inay hay-ad internationala la hadasho ugu yaraan yani waxay qaban karto waxay ahayd inay hay-ado la hadasho ama wax manal siin karaa haddii hadhow wax dhacansee waaye wax ku saabsan waaye dowladdii federaalka hadda hay-addii digniinta bixinaysay aaway wixii ay ugu talagashay waxaa la rabay maalintii koowaad inay usoo wax geyso magaalada baydhabo oo ay wax ku talagasho dawo iyo wixii deg deg ah wax inay gargaar deg deg ah dawooyinka ciidaalka yaryarka ee waxa la geeyo ma arag lama hayo wax ribood oo naga soo gaaray habeenay maalin saasaa u fiirinaynaa ribood yar oo ku saabsan in wax loo geeyay dadkaas male marka digniintu si dhaba looma qaadanin waa la sheegay hay-aduhu way sheegayeen laakiin cid wax ugu talagashay wax meel u dhigtay male waa mahadsan yahay brofesor cabdishakuur doctor cabdiqaadir sidaad isdhihi kartaa waa lagu xakamayn karaa dhibaatada fatahaadda ama daadadka xilligan ka jira deegaanada koonfur galbeed wa wallaahi waa masiibo rabaani ah oo oo macnaha marka la fiiriyo qiyaasteeda iyo xadigeeda ay ka weyn tahay xaddi oo bini aadan uu kontrolo guri weliba waxaa ku daa waxaa galay daadadkii guri weliba qofkiisii markuu ka qaxa guri kale uu sii dego haddana isla markii daadadkii way sii saamaynayaan waxaan ogahay dad ilaa iyo saddex deegaan degay oo magaalada baydhabo oo intay meel deganaayeen bii ku soo galeen bii oo jooggoodii aad u dheeraa haddana ay u guureen meel kale oo kusii oo xoogaa yar ay lahaayeen amaysan biyaha soo gaarin ay ugu tageen meel saddexaaday hadda ay biyihii ay kula jiraan marka waa wax oo xaddigoodii oo bini aadan kontaroolkiisii uu ka weyn yahay ilaahayaan baryaynaa inuu xaddigaas roobkaasna ilaahay shartiis ilaahay ummadda uu ka badbaajiyo laakiin dowladda iyo guddigii la sameeyey intii karaankoodii ah iyo dadaalkoodii ah way wadaan waa mahadsantahay doctor cabdiqaadir wasiir maxamed sidaad isdhihi kartaa dhibaatada fatahaadda ama daadadka waa lagu xakamayn karaa fatahaaddan waa roobab rabaani ah oo erga ka imaanaya oo buuraleyda etoobiya iyo dhulka soomaaliya ku da-aya oo jabsanaya meelaha sheebta ama biimareenka ah jabsanaya waaye marka si loo xakameeya ma laha laakiin waa laga wawaxaa la samayn karaa waa laga xeeladaysan karaa keliya in dadka la gooriyo meelaha ay biyahaas marayaan ilaan hadda lama dhisi karo lagama gaarayo in la dhiso dam ama wax dayr ama meel biyaha celinayso oo oo oo dhismaa oo meelaha biyaha ay soo marayaan lagu dhisayo lama samayn karo si kaloo looga hortegi karo ma laha aanay ahayn in laga xeeladaysto meelaha ay marayaan biyahaas loo baneeyo dadka laga guuriyo dadkii meesha laga guuriyana noloshooda aas-aasiga ah loo sameeyo ilan waxaan waxay socon doonaan hadday ugu bataan maalmo iyo iyo waxaanan bil dhamaynay socon karaan december lugteeda hore waayo december hadday mar gaarto roobkao dhan ba xiliyada xilliga roobka dhan laga gudbi doonaa looma baahan doona ilaa xilligaasa marka waxaa la rabaa dowladda inay ka shaqayso samata bixinta dadka meelaha ay degan yihiin inay ka samata bixiso kana ilaaliso hal farinaa jirto oo aan mar walba rabo inaan inaan dadka u sheego ciidanka booliska iyo iyo iyo dadka waxgaradka waxaa la rabaa inay ka wacyigeliyaan kana ilaaliyaan meelahan biyaha marayaan boondooyinkan iyo iyo biyimaranadan inay ka ilaaliyaan caruurta roobka markuu dao ama biyihii ay soo daataan waxaad arkaysaa iyadoo boqolaal caruur ah oo dadooda da-da qaangaarka ah xitaa gaarin inay meesha soo dhoobtaan tictokya isaga duubaan oo videoy ku sawir ku galaan hal mar haddii buundadaa ay si noqoto boqol cunugaa baxayso marka arrintaas in laga diyaar garoobo waxaan soo jeedinaynaa oo dadkaa laga ilaaliyo hayndaafka biimarinada iyo iyo meelaha buundooyinka insha allah haye brofesor cabdishakuur daadadkaas roobabka dhaliyeen dee waxay u baahan tahay roobku ilaahay baa subxaana wa tacaala ayaa bixiya in laga gaashaanto hadda mushkiladda dhacday deegaano kale hadday ka dhici doonto mooye baydhabo horta mushkiladdu sidaan aysan ka daramiya waaba la qaxayba mushkiladdu way ku dhacday deegaanada kale yaa la rabaa inay looga gaashaanto haddii roobab kaloo badanay daan oo webiga shabeelle uu fatahaad sameeyo waxaa laga yaabaa afgoy inay dhibaato ka dhacdo meelihii kale wax ka dhici jireen wax ka dhacaan taa marka waxay u baahan tahay in hadda inta la sameeyo dad qorshayaasha sidii howshaas loo geli lahaa guddi qorshe u sameeya howshan oo uu hay-adihii lala hadlayey iyo meelihii wax laga raadinayeyba laga bilaabo guddigan hadda la sameeyo guddiyo kale oo la shaqeeyo oo ku saabsan dadka ku fiican xagga yani communicationka iyo xiriirada in aad loo saacido ayaa loo baahan yahay oo dad fara badan bay daba tagaan oo la garab galo oo lagu kordhiyo skills badan oo ay u baahan yihiin in lagu garab galo ayaa looga hortegi kara wixii soo socda baydhabo laakiin badbaadinay u baahan tahay hadda waa mahadsantahay brofesor cabdishakuur doctor cabdiqaadir ilaa iyo hadda dadka fatahaddu ay saameeyeen ma helen gargaar deg deg ah wixii gargaar ah oo hay-ad kasta gacanta ku haysay way bixisay haddana qaar kale hata isla haddadan kula hadlaayo shiran ka soo kacay isla hadda waxaa jiro gargaaro kale oo ayagana oo ku jiro bibeline-ka oo la filaayo berri haddaysan dhicin saa dambe ay dhacayaan laakiin gurmadyada nin weliba wuxuu gacanta ku hayay uu bixinaya laakiin waxaanan iskeenaynin baahida oo xadigeeda weyn iyo waxa qofka hay-adaha ay hayaan oon isku sargo-neen taasoo keenayso inaysan markiiba baahidii aysan meesha ka bixin waa mahadsantahay doctor cabdiqaadir wasiir maxamed xuseen waad maqlaysaa doctor cabdiqaadir sida uu sheegayo dadka fatahaddu ay saamaysay ma helaan gargaarka la filaya dadkan oo oo saamaysay fatahaadda gargaar deg deg ah oo ay maanta heleen oo la dhihi karo maanta way heleen ma jirto oo aanay ka ahayn dhaqdhaqaaqyo maanta baydhabo ka soco shalay baydhabo ka socday oo lagu samita bixinaya dadkii ku go'doonsanaa buundooyinka iyo boolaha agtooda marka laga soo tago meel maanta la geeyey raashiin ama marakaneecooyin ama dawooyin ama teendhooyin la geeyey ma arag guud ahaan soomaaliya gaar ahaan dowlad goboleedka koonfur galbeed taana waxaa ku waxaa ku canaananaynaa oo ku cambaaraynaynaa hay-adda sodma oo aan oo aan leenahay waxay ka gaabisay shaqadeeda wixii loo baahanaa mindolow beled xaawo luuq ilaa iyo jubbooyinka markaa fiiriso bay bakool shabeellaha hoose ilaa shabeellaha dhexe ilaa iyo goboladan dhexe marka inta laga gaarayo fatahaadyadaan way ku dhaceen way ku dhufteen marka me ma aqaan sababta hay-addii u xil saarnayd dhan dhammayd oo qaranka u xil saarnayd inay ka jawaabto arrimaha musiibooyinka oo ay fatahaadadaha kow ka yihiin ma aqaan sababta ay ugu gaabisay in lawala xisaabtamo dee dowladda iskale in lawala xisaabtamo waan soo jeedinaynaa laakiin wax responsaa la sameeyey ilaa hadda aan dhihi karno aleylehe baa waa jawaaba jawaaba jawaaba loo sameeyey ma ma ma ma ma hayno ma hayno ma hayno ilaa hadda waa mahadsantaha wasiir maxamed brofesor cabdishakuur dadka fatahaddu ay saamaysay ma heleen gargaarkii la filayay wax guurbaa deg deg ahoo jira male magaaladan baydhabo wax muuqdo oo meesha ama federaalku dayuurad bay gedo u direen laakiin baydhabo haddii lala-aana loo soo diray lama sheegin hay-adaheeduna ma hadlayaan wasaaradihii qaabishana waxaa la rabay wixii wasaaradaha oo dhan inay hadda aysan kala kicin oo howshan ay habeeni maalin ka shaqeeyaan warna ka soo saaraan la hadlaan meelaha ay dadku wax marayaan si hay-aduhu ay u ogaadaan iyo dadka kale waxba kama socdo meesha waa la iska aaminsan yahay gargaar deg deg weyno ma jiro dadkii hadda dhibaatadaas ay ku jiraan weli wax muuqda male meeshaas waa mahadsantaha brofesor cabdishakuur doctor cabdiqaadir xaaladda hadda jirta maxaa ka dhalan kara wallaahi dhibaatooyin badan ayaa jiro oo oo catastrophe ah oo hadda haddii la fiiriyo oonan la qiyaasi karin oo gurmadkaasi marka la fiiriyo oo oo dhibaato badan oo badan ayaa ka dhalan kara dhibaatadaasi oo ah tan dadka waxaa ugu xun ciyaalkii waayeelkii ciyaalkii oo meelihii ay ku jireen lagu gudbinayo fuustooyin marka la geeyo meel kale la geeyo haddana daadadkiion kala istaag lahayn kaas oo aanan cidna awood u lahayn joojinteedii oo daadadkiio masiibo aha sii socdaan taasoo dhibaatadeedii sii soconayso marka waxyaabaha badanaa culimaadudiinkana waxay ku dadaalayaan dacooyin iyo rabituug ah inuu ilaahay masiibadan uu ka gaabsho marka dhammaan baaqyada waan jeedinay meelo walba waan u jeedinay aalad fog iyo aalad dhowba dhammaan guddigii la magacaabay howshoodii waxay u wataan si habsame ah marka waxaan rajaynaynaa ilaahay idinkiis idinkeenna ahayn in waxyaabahaasi la wada qabanayo o dhan wax ku ool ay naqdaan haye wasiir maxamed xuseen maxaa ka dhalan kara xaaladda hadda jirta waxaa ka dhalan kara number one in dadku ay barakacaan hadday baraka sameeyaan oo ay ka barakacaan hoygooda iyo iyo iyo meelihii ay deganaayeen waxaa dhici kara inay meelaha ay isku is- degayaan oo oo crowded population loo loo yaqaano oo ay isku dul fuulayaan oo oo ay degi doonaan waxaa ka dhalanaya eh, xanuuno oo waxaa laga yaabaa inaysan masquuli fiican helin eh, banaanada ku saxroodaan biyihii soo qaadaan saxradaas gacmihii la galaan cunt- ku cunteeyaan shubanbiyoodi dilaaco eh, cuduro oo dacan coloolo dhaco oo oo goryaano dil- dilaacaan malaria kacdo cuduro badanaa halis loogu jiraa marka cuduradaas marka laga soo tago waxaa kaloo dhici kara qof gurigiisa kasoo kacay oo meeshii shaqada aadan aanan aadi karin oo biyihii eh, go'doomiyey waxaa qabsan karo shaqo la-aan shaqo la-aantaa baahsan waxaa ka dhalan karo cuno la-aan cuno la-aantaasna waxay keeni kartaa waxyaabaha loo yaqaano malnutrition ama nafaqa darida hadday mar nafaqa dari cuduro ay dhacaanna dadku inay dhamaadaan ay u dhow yihiin marka waxaan ku talinaynaa dadka in lala gaaro meelaha la dejinayo ama ay ku barakacayaan lala gaaro emergency response unit oo caafimaad ah oo ka wacyigelinaya dadka biyaha ay cabayaan daawadii siinaya nafaqadii siinaya raashin loo geeyo oo biyo nadiifa loo geeyo maalmaha kooban oo fatahaadu socoto iyo wixii ka dambeeya inta ay dhulka intuu ka ka ka ka qalalayo iyagana guryahooda kaga soo laabanayaan in dowladda iyo hoyadaha quseeya gacanta ku hayaan aan soo jeedinayna si looga badbaado loogana baaqsado dhibaatooyinkaas caafimaad oo aan hadda sheegnay aan siiya markaana brofesor cabdishakuur xaaladda hadda taageer waxaa ka dhalan kara roobab kale hadday baydhabo kusoo celiyaan khalaas wixii yar yar oo haray oo dhan waxaa weeye wixii dad wax ugu harsanaay halkaasay ka baxayaan dad fara badanna waa ku dhimanayaan caruur baa ku dhiman karta gaajaa loo dhiman karaa gaajay keeni karaan Eh, haddaanan xoolo lala gaarin haddaanan gargaar lala gaarin cuduraa ka dilaaci kara oo oo ay keenayaan waterborne diseaseka waxa la yidhahdo cuduradan biyaha ka dhasha Eh, kaneeco fara badanaa dhalan karta oo dadka ay ku baaba'aan waxaa dhalan karaa eh, biyaha wasakhaysan oo meelaha qaarkood log- ay dadku cabaan shuban biyood buu keeni karaa dadkii baahi bay u dhiman karaan arrintu way kasii daraysaa maalinba maalinta ka dambeysa haddii sidaa lagu fiirsado oon si degdega loo loogu soo gaarin marka taas disasarka ama mushkiladda soo socota haddii roob kale kusoo daro oo intaan in la mida haddana uu do-o waxaa weeye halaag baa ka dhalanaya meesha haddii webiyada inta deegaanka intiisa kale ay webiyadana haddana soo buux dhaafiyaan ee koonfur galbeed ay- ay- ay- ay degmooyinka degmooyin qaar kale kusoo kordhaan in- inay ka- ka dhashaan daadad mushkilad kale weyn aada u weyn bay noqonaysaa waa mahadsantahay brofesor cabdishakuur ugu dambeyntii hal su-aal ayaa idin weydiinaya dhammaantiin muxuu yahay halka si loo yareeyo dhibaatooyinka fatahaadda iyo daadadka xilligan ay geysanayaan waxaan ku hormarayaa doctor cabdiqaadir waxaa lu- jira istaraatiijiyad hadda ay dowladda ay samaysay oo ah in dadka dhiba meelaha biyaha oo hoose ay u daadanayaan oo dhibka ugu xoogana ku dhacayo daadadka kuwaasoo in meelahaasi laga bixiyo la geeyo meelaha sasareeyo sida meelaha gawaanada ah oo kale oo jiha kastaba ah maadaama susu socodkiiba aan ahayn jiha fog aan looga raadinin qol boqolo walba meeshay jihada joogto laakiin dadka naftirkoodii waxay dadaal ku sameeyeen ma maysan fadhin meeshii dhibka ugu dhacay waxay isku dayayaan qof weliba ama qof ehelkiisii meel taagah degan in uu la dego ama meel yaroo taagah inay sii degaan in badan oo annaga hadda aan directives aan siinina way jiraan marka dowladdana waxay ugu jirtaa iyo maamulka si juhdi ah si loo helo dhulkaasi oo ah dadka la dejinayo
arrinta ugu muhiimsan oo xalka ah waa coordination in la sameeyo Isku- is- in isku dubid la sameeyo oo gargaarka laftigiisa haddii aan la coordinate garayn oo la isku dubin waxay noqonaysaa waxyaabaha loo yaqaano overlap overlapping inay sameeyaan oo qof walbo eh, raashin intuu soo qaado meeshii oo dhan raashin noqoto ama qof walbo intuu daawo la soo cararo uu dadkii oo dhan daawo la siiyo waxaa la rabaa in la coordinate gareeyo hay-adaha quseeya la waco dowladdu ay hay-adaheeda quseysa ay howlgeliso kadibna serviceka iyo gargaarka la bixinayo ay noqdaan wax abaabulan oo ku beesgaraysan dadka waxa ay u baahan yihiin ma biyay u baahan yihiin hay-ad hebel iyo iyo wasaarad hebel biyahaas qaata hay-ad hebel iyo wasaarad hebel cuntadaa qaata hay-ad hebel iyo wasaarad hebel idinkana daawadaa qaata in la koordineed gareeyo oo hay-adaha quseeya qofba meel ku aado oo dadku ay dadku ay helaan service integrated ah oo isku dhex jira oo hal mar wada helayaan haddii biyo tahay haddii cuno tahay haddii shelter ama hoy tahay haddii ay tahay wixii daawo ah oo markaa haddii cudur lagula dagaalamayo haddii malaria lagula dagaalamayo haddii shuban lagula dagaalamayo waxay markaa soo rito oo cudur ah in hore ay daawadooda ka helaan marka coordinationkaas oo oo wada socda unbaa ku talinaynaa xalkana kaas waayo waa mahadsantahay wasiir maxamed xuseen brofesor cabdishakuur muxuu yahay xalka si loo yareeyo dhibaatada daadadku ay wataan halka horta daadadku waa climate changiga adduunyada ka dhacay waaye digniine markii la bixiyo ayaa waxaa loo baahan yahay deegaan waliba in qorsho ugu talagalo haddii ay dhacaan waxaasi looga looga looga gaashaanto digniinada waa la bixin jiray waxa dee resource looma haayo dowlad ka gaashaamatay dowlad goboleedku sida muuqata hadda waxqabadkiis waa iska liitaa maaja marka waxaan u muuqata inuusan wax weyn gaashaamina uusan jirin marka waxaa loo baahan yahay in in in laga fikiro howlahan oo kale markii ay jiraan in laga gaashaanto hadda waa in si deg deg ah dowlad goboleedku uu aada uga howlgalaa sidii dhibaatadana dadkaan ku badbaadin lahaa disastarka kale soo socdona sidii loogu gaashaaman lahaa meelaha oo biyaha geli kara in laga dadka inta aanan biyihii imaanin ay ka fogaadaan meelo kale si kubeelgaara loo raadiyo oo ay dadku ku talagalaan meela ay aadi karaan hadday roobab bataan oo ay cunona dhigan karaan oo cuno ay ka heli karaan marka dadku waa inay isku talagalaan ayagu dowladda maadayna waxoola badan aynan haynin intaas ayaan kusoo gebagabeynaynaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo ay marti igu ahaayeen doctor cabdiqaadir sheekh cali maxamed oo ah guddoomiyaha guddiga qaxootiga iyo barakacyaasha koonfur galbeed maxamed xuseen xasan john wasiirkii hore ee cadaaladda koonfur galbeed iyo brofesor cabdishakuur sheekh xasan fiqi oo ah aqoon-yahan iyo bara wax ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha muqdisho tan iyo intii aan ku kulmaynay barnaamij kan la mid ah anigii asxaabta barnaamijka waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabaadiino
aad ayuu u mahadsan yahay mukhtaar maxamed catoosh oo nala socodsiinayey barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo noogu yimid magaalada baydhaba haddana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii umuuraha islaamka waxaa inoo hayaa cabdi xaafid cawil ismaaciil oo jooga london
kulanti wanaagsan idilkiinba akhyaarta aan dhegaysanaysaa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba xogayaa arrimaha dibadda maraykanka antony blinkan ayaa dhiggiisa dalka turkiya xakaan fiidaan kula kulmay magaalada cankara waxa ay shirayeen laba saacadood iyo badh waxay ka wada hadlayeen arrinta qasa kulankooda waxaa ka biyadiiday madaxweyne erdoqon dagaalka qasa wax ma ka bedeli doonaa israa'iil iyo dunida muslimka marka laga reebo dadweynaha waxa aan u jeedaa madaxda muslimiinta iyo israa'iil arrintan ayaynu falanqayn doonaa jimco wanaagsan kuna soo dhowaada barnaamijkeenii amuuraha islaamka tamiir qarmoot oo ah brofesor wax ka dhiga jaamacad ku taalla qatar ayaa waxa uu sheegay inuu bilinkan muddada u dheeraynaya israa'iil si ay u sii wado duqaynta iyo weerarka qasa turkiyana uu arrintaasi og yahay sababtaasina uu madaxweyne erdoqan u diiday kulanka dhex maray labada wasiir kulanka labada wasiir waxa uu ku xigay shir ay yeesheen kulan adka oo uu ciraaq kula yeeshay madaxda falastiin urdun iyo ciraaq madaxda carabtu waxay la yaaban yihiin taageerada adag ee washington ku garab taagan tahay israa'iil iyada oo la aaminsan yahay inay dhinteen dad ka badan toban kun oo falastiiniyiin ah saddex dalool laba ka mid ahina ay yihiin caruur washington waxa ay taageertay in israa'iil hakiso dagaalka si gargaar dadkaasi loo gaadhsiiyo laakiin waa ay diiday xabad joojin dagaalkan oo ah kii ugu dhimashada badnaa ee qasa wax ma ka bedeli doona madaxda carabta iyo israa'iil balse inta aynan ka jawaabin su-aashaasi israa'iil ma ka gaadhi doontaa danta ay dagaalka ka leedahay su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed caalin oo ah falanqeeyo degan magaalada helsikni ee dalka finland israa'iil ujeedadii hadda ka leedahay waye qatarta xamaas inay dib dabcan usoo noqon israa'iil hadda dhowr kun iyo waxbaa ga dhinteen leedahay israa'iil waxay lahaysay dad ilaa toban kun ka badan marka israa'iil way ka xoog badan tahay militariba weeye ee, way ka ciidan badan tahay caalamka o dhan baa taageersan dalalka carabta raba intooda badan in xamaas meesha laga saaro oo laga tirtiro oo loo arko xarakad m- muxuu ahaa mataqaanaa ee, f- ee, garab kale falastiin b l oda ku ah mataqaanaa mushkilad ku ah marka ee, ka istiraatiiji ahaan ist- istiraatiijiyada israa'iil ay wado waa mid ay u muuqatay ku guuleysan doonto inay qatarta xamaas ay yarayso militari ahaan ay meeshana ka saarto marka ma garanayno xamaas meesha u guuri doonto ma masar bay degi doontaa ah, mi- ma- ma meel kale ka da- u guuri doon milmaan bay u guuri doonaan ma syria u guuri doonaan ee kolley eh, israa'iil ujeedada ilaa dagaalka hadda ilaa inay xamaas ka saarto marinka gaza waa mid ay ka gu- ay- ay- ay gaari doonto oo kolley xilli ay ku qaataba ay gaari doonto haddii aynu usoo noqonno su-aasheennii hore dagaalkan kadib xidhiirka carabta ama dunida muslimka iyo israa'iil sidee ayuu ahaan doonaa waa kan mar kale maxamed caalin Ee, waa laga yaabaa intuu dagaalkan socdo inuu xiriirku saameyn ku yeesho oo shacbiyadu iyo idaacaduhu ay saameyn ku yeeshaan Ee, markuu dagaalkan uu- ama militari ahaan uu ku dhammaado ama wadahadal uu ku dhammaado oo lagu heshiiyo in mataqaanaa marxalad ee, had- lagu heshiiyo marka inta hadda uu dagaalkan socdo dalalka muslimka iyo dalalka iyo dalal- iyo dalka israa'iil ama dalalka carabka israa'iil ee, xiriirkooda ma fiicnaan doono oo ah mataqaana ama wixii ee, dhex mari jiray cultureka kulanada safaaradaha heshiisyadii mataqaanaa abrahim agreementigii la qorsheeyey qorshihii la qorsheeyey sacuudiga iyo israa'iil inay wada kulmaan ee, ilaa intuu dagaalkan socdo way adag tahay markuu dagaalkan iska dhammaado waa laga yaabaa in beejka wadahadallada dib loo bilaabo xiriiradu soo noqda dadaalka xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanku markii labaad booqday gobolka wax badan kuma uu guulaysan dhinaca israa'iil waa ay ku gacan saydhay washington xataa inay hakiso duqaynta madaxda dunida muslimka waxay ku adkaysteen xabad joojin deg deg ah laakiin ciididheg uma ay jalaq siinin blinken waxa uu ka dalbay turkiya inay xamaas saarto cadaadis inay sii daayaan maxaabiista ay hayaan laakiin turkiya waxa uu u caddeeyey blinken in labada dhinac isweydaarsadaan maxaabiista intaasi ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii amuuraha islaamka anigoo ah cabdixaafid cabur ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo maxamed iyo aniguba waxaannu idin leenahay jimco wanaagsan
mahadsaned cabdi xaafid ayaan ku leenahay iyo xubintii umuuraha islaamkana intaasaan ku dhaafno haddana kaalmihii heesaha iyo codkii mises xiis iyo cawaale aadan
xidigti shaabaxay dareen xoog badan yartan u qaaday cuuralxay xariir la daawaday xidigti shaabaxay dareen xoog badan yartan u qaaday cuuralxay xariir la daawaday xidigti shaabaxay dareen xoog badan yartan u qaaday cuuralxay xariir la daawaday xidigti shaabaxay heestaasi xariir la daawaday iyo codadkii cawaale aadan iyo xiis ayaa u dambeeyey idaacaddeenii galabnimo tan iyo idaacaddeenni fiidnimo waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
laabtaydu alla kuu xalan taaduna ixaadhana xabiir bannahay surin xidhmada ubaxa gudo
i xaadhana